إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaah kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka idaacadda alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan gobolka jubbada hoose dhalinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay xuduudda dalka kenya iyo ugandha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey gobollada baay bakool dowladda federaalk ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamay caruur iyo haween ay ku laysay tuulada balow ee bariire nin wariye ah ayaa lagu rasaaseeyey magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay ciidamo ay dowladda federaalka duldejisay dhulkii debdemiska oo ay weli burburin ka wado waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ka dhacay gacan ka hadal dhex maray mas-uuliyiin ka wada tirsan maamulka la baxay somalilan waxaa dalka kanada ku badanaya dhibaatooyinka ka dhanka ah soomaalida iyadoo dadka waddankaasi lagu dilay ee soomaaliyeed ay saddex boqol oo qof tiradoodu sii dhaafayso
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan gobolka jubbada hoose maxamed cali ayaa faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwa dowladda federaalka iyo askarta maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa ay maanta ka dhaceen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askarta aan soo sheegnay oo marayay duleedka deegaanka buule xaaji oo ka tirsan gobolka jubbada hoose khasaare culus ayaa ciidamada lagu gaarsiiyey dagaalka maanta ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee waxaana halkaasi lagu dilay tobannaan askari ugu yaraan soddon iyo kow askari ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan xooggan ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen jubbada hoose waxaa intaa dheer in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo furteen oo ay gacanta ku dhigeen hub gaadiid iyo rasaas intaba gaadiidka u gacangalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa afar gaari oo ah nooca ay soomaalidu u taqaano cabdibilaha waxaana la soo warinayaa in dhammaantood ay qoryo ku rakiban yihiin dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay ay magaalada kismaayo ka soo degeen wafdi ka socday dowladda maraykanka waxaa wafdigaas ka mid ahaa madaxa howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka ee afrika axmed madoobe oo ah hogaamiyaha la baxay maamulka jubbaland ayaana sheegay in sargaalkaas ameerikaanka ah ay kala hadleen dagaalka ka dhanka ah ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo muhiimadda ay leedahay waxa uu ugu yeeray xoreynta deegaanka buule xaaji oo ah halka uu maanta ka dhacay dagaalka xooggan ee lagu dilay soddon iyo kowda askari ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxa ay marar badan oo hore deegaankan iyo kuwa kale ee ku xeeran waxa ay ku martigeliyeen weeraro xooggan oo kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ay ka dhaxleen khasaarooyin kala duwan wixii faahfaahin ah ee kusoo kordha dagaalkan culusna waan soo gudbin doonaa insha allah dhalinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay xadka dalka kenya iyo ugandha faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar lagu dilay saddex ruux oo soomaali ah oo ka dhacay xadka ay wadaagaan dalka kenya iyo ugandha sida xogta lagu helayo dilka saddexdan ruux ee soomaalida ah iyo dhaawaca toddoba ruux oo kale ayaa waxaa geystay dad caraysan oo kenyaan ah kuwaasoo soomaalida la dhacay masaar seef iyo budad saddexdan ruux ee dhimatay iyo toddobada kale ee dhaawaca ah ayaa la sheegay in dhammaantood ay ahaayeen dhalinyaro wax ku bartay dalka uganda iyo kenya waxay kusii jeedeen magaalada kambaala ee dalka uganda dhalinyaradan dhimatay iyo kuwa dhaawaca ah ayaa waxaa lagala digay gaari ay saarnaayeen kadib markii ay ka lumeen waddada oo ay tageen tuulo rabshad ka jirtay halkaas ayaana dad caraysan dil iyo dhaawac ugu geysteen seefaf iyo budad ay ku hubaysnaayeen dadka caraysnaa sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah ehelada dadka weerarkaasi ku dhintay weerarkan oo dhacay jimcihii lasoo dhaafay ayaa xogtiisa la helay saacadihii ugu dambeeyey waxaana uu keenay inay baqdin soo wajahdo dadka soomaalida ah ee isaga kala goosha dalalka kenya iyo uganda milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada densoor halkaasi waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan lamana oga khasaaraha soo gaaray xabashida halkaa lagu weeraray dhanka bakool guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday guri uu degmada waajidka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lagu magacaabo unkud sida wararka ay sheegayaan sarkaalkan ayaa si diriq ah uga badbaaday qarax la doonayay in isaga lagu dilo balse waxa uu burbur xoogan soo gaaray gurigiisa dowladda federaalka ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamay caruur iyo haween ay ku laysay tuulada ballow ee bariire cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya xilli maalintii shalay ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ay madaafiic ku laayeen dad rayid ah oo ku sugnaa tuulada ballow oo u dhow bariire ayaa dowladda federaalka waxay sheegtay in al-shabaab ay ahaayeen dadkii tuuladaas ay ku laayeen afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka laba xidigle abuukar maxamed xasan ayaa sheegay inay al-shabaab ahaayeen caruurtii iyo haweenkii ay dowladda federaalka ku xasuuqday tuulada bariire u dhow maanta waxaan rabnaa inaan ka warbixinno howlgal barakaysan oo ka dhacay deegaano hoos yimaado bariire ee gobolka shabeellada hoose ayaa ciidanka kumaandoosta gorgor oo sida gaarka u tababaran ayaa waxay sameeyeen howlgal sifeen ah oo lagu sifeynaya gobolka shabeellada hoose waxay ku burburiyeen fadhiisimo ay ku lahaayeen khawaariijta al-shabaab deegaanadaas ay ku dhuumaalaysanayeen halkaasna waxaa lagu gaarsiiyey jab weyn hadalka dowladda federaalka ka soo yeeray ayaa ku soo aaday iyadoo maanta magaalada muqdisho isbitaallo ku yaala la geeyey tobannaan qof oo ku dhaawacmay duqayntii halkaas dowladda federaalka ay ka geysatay iyo sidoo kale meydadka carruurtii iyo haweenkii duqayntaas ay ku laayeen ciidanka dowladda federaalka qaar ka mid ah helada dadkii ay dhibaatada gaartay oo warbaahinta kula hadlay isbitaalkii ay jiifeen dadkii dhibaataysnaa ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ciidankeeda ay laayeen shan ayaa la dhali shanta ayaa lan dhali cafar goobyaala waaye dhimati halna dhaawac waaye hooyadana xalis waaye gabar oo dumaashiday eedan iyana waa dhimati aabbahayna tacbaan waaye hooyadayna tacbaan waaye islaantayna saas iyadan tacbaan waaye dhibkaasna waxaa ku dhacay tuulida eelibalow fooriy oo lagu soo tuuray hoobiye oo beriiri oo lagu soo tuuray aan dhameeyay ciidamankaan beriiri joogo iyakaana gu soo garaayeen
dowladda federaalka ayaa horey u sheegatay duqaymo ay iyada iyo sidoo kale shisheeyaha ka geysteen gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo lagu laayay shacab badan duqayntii ugu dambeysay ee dadka rayidka ah ee lagu laayay ee dhowaan ka dhacday tuulada bakhdad ee gobolka shabeellaha hoose ee u dhow magaalada afgooy ayay sidoo kale dowladda federaalku waxay sheegatay inay halkaasi shabaab badan ku laayeen kadib magaalada muqdisho ayaa loogu geeyey dad shacab ahaa oo ay xasuuqeen diyaaradaha turkiga sidoo kale maanta ayaa magaalada muqdisho waxaa u yaala qaar ka mid ah dhaawacyadii dadkii ay ku soo laayeen tuulada u dhow magaalada afgooye ee shabeellaha hoose nin wariye ah ayaa lagu rasaaseeyey magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed maxamed muudi ayaa ka waramaya cabdisalaan hereri oo ka mid ah wariyaasha soomaalida ah ee la soo shaqeeyey hay-ado warbaahineed oo reer galbeedka ay leeyihiin ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisa maalmo ka hor lagu rasaaseeyey magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan maalmihii jimcihii ayay arrintani dhacday wuxuuna sheegay in ay ka badbaadeen iskuday dil isaga oona aan shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa rasaasta lagu furay maalmo uu aamusnaa kadib ayuu arrintani dhowaan shaaciyey waxaana keentay ayaa la leeyahay in uu saluugay habka ay kiiskani u maareeyeen somalilan magaalada hargeysa waxaa marar badan ka dhacay dilal ay geysteen ciidamada maamulka somalilan kuwaas oo galaaftay nolosha tiro dad ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay ciidamo ay dowladda federaalka duldejisay dhulkii debdemiska oo ay weli burburin ka wado warbixinta warkaasi mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya cabdiqaydiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay burburintii dowladda federaalka ay ka samaysay xaafadda debdemiska ee magaalada muqdisho in dadka degan xaafadda si xun loola dhaqmay loona geystay tacaadiyaad kala duwan waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaas
debdemiska deganaa ee, halkaas ee, lagu weeraray oo habeen hore s- saddexdii aroornimo oo lagu dhalmaday halkaas dhaalmadkiina colayskiina waxaa ka dhacay ee, burmur xooggan baa ka dhacay ee, waxaa la baabi'iyey dhammaan hantidoodii waxay haysteen waxa- iyo dhulka ay deganaayeen oo dhan ee, baabuur baa looga tegey waa la burburiyey waxaana ka qayb galay dhammaan ee, ciidamada waxaa ka qayb galay booliiska soomaaliyeed iyo nabad sugidda saddexda ciidanba waa ka qayb galeen ilaa maanta oo la joogo shaqadii sidii bay ugu jiraan sidoo kale waxa uu sheegay cabdi qaydiid in weli xaafadda ay ka jiraan culaysyo kala duwan oo ay ka mid tahay in ciidamo la dul dejiya xaafadda iyo waddooyinka soo gala taasoo adkaysay nolosha caadiga ah ee dadka waxaan ku dari lahaa ilaa hadda deegaankii laba maalmood shalay iyo maanta midna iskooladii lama aadin ee dadkii weli guryahay ku xaraysan yihiin waddadii waa xiran tahay jidadkii waa xiran yihiin wax u tegi kara wax ka soo bixi kara inta badan ma jiraan deegaankaas waxaan ka codsanaynaa oo anagu si gaaraan uga codsanaynaa anigu aan uga codsanayaa ee, taliisyada madaxda ee, militariga booliiska iyo nabad sugiddu inay dadkaas ka qaadaan ee, pressureka wixii ku filan amnigaas maahane ciidamada badan wadooyinka xoray wadooyinka in la furo cabdi qaydiid ayaa ka mid ah siyaasiyiin ay horey dowladda federaalka ugu adeegsatay in dadka degan xaafaddan ka dhaadhiciyaan inay isdejiyaan oo aanay jirin cid ka guurinaysa xaafaddooda bilihii aynu soo dhaafnay dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay dhibaato ba-an ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ka dhacay gacan ka hadal dhex maray mas-uuliyiin ka wada tirsan maamulka la baxay somalilan warkaasi waxaa ka waramaya cali aadan xogo dheeraad ah ayaa laga helaya gacan ka hadal dhex maray mas-uuliyiin ka wada tirsan maamulka somalilan kadib markii ay isku maandhaafeen shir ay isugu yimaadeen oo ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer gacan ka hadalka ayaa si gaar ah u dhex maray xildhibaanada golaha deegaanka ee burco iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaaladaasi xilli ay u wada fadhiyeen kalfadhigii labiyo tobanaad ee golahaasi ay yeeshaan waxaa la sheegay inuu yimid kadib markii ay isku fahmi waayeen dood ka dhalatay anjadayaasha la hordhigay golaha deegaanka kalfadhiga ayaa halkaasi ku istaagay kadib markii uu gacan ka hadalka dhacay mas-uuliyiintii dagaalamay ayaa warbaahinta u diiday inay uga xog waramaan siday wax isu gaarsiiyeen iyo faahfaahinno dheeraad ah oo ku aadan waxa ay ku murmeen madaxda maamulka somalilan ayaa marar badan shaashadaha ka soo muuqday iyaga oo dagaalamaya waxaan ugu badan kuwa gacanka hadalka dhex maro xildhibaanada oo ku murma sharci dejinta waxay ku sheegeen halka warkaan uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan ugu dambayntii waxaa dalka kanada ku badanaya dhibaatooyinka ka dhanka ah soomaalida iyadoo dadka waddankaas lagu dilay ee soomaaliyeed ay saddex boqol oo qof tiradoodu dhaafayso cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka kanada oo ka hadlay dhibaatada soomaalida ku haysata dalkaas yuusuf waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu ka warbixiyey dhibaatooyinka ay la nool yihiin dadka soomaalida ah ee ku nool kanada si gaar ah magaalada toronto waxa uu sheegay in saddex boqol dhalinyaro soomaali ah lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada sannadihii lasoo dhaafay isagoona intaa ku daray in badi dadka ku jira jeelasha dalkaasi ay yihiin dad soomaali ah wallaahi niyo dhibaatooyin badan baan halkan horta aan kala kulannay waxaan ka mid ahay aabayaasha soomaaliyeed ee degan gobolkan ontario waxaan ka mid ahay een, dilalka ba'an ee magaaladan toronto sida aadka uga dhacay ee, dadkii ku waaya carruurtooda aniga wiil labaatan iyo kow jir ayaa halkan laygaga dilay laba sano ka hor wiilal kala badan oo ilaa iyo laba boqol konton iyo lix ilaa iyo saddex boqoloo wiilna een, waana laga dilay oo maaragtay cid dishayna maanta looma maxkamadaynin looma soo qabanin xabsiyadii een, carruurteenii s- waa the highest crime oo jeelasha aniga ku jira intaasoo dhanna waxaa keenaya meelihii aan degna eh, waxay ahaayeen walaala meel baaba'san oo aan waxba ka jirin oo maaragtay oo haddii xataa dilka dhaco askarta intay yimaadaan qofka qof dilay inta raadiyaan soo qabtaan soo xiraan way nugu adagtahay waxaa kaloo uu ka dhawaajiyey in dalka kanada ay ku badan yihiin dadka kirishtanka ah taasina ay dhibaato adag ku hayso badqabka diineed ee carruurta iyo dadka waaweyn intaba halkan dadka jooga ma ahan dad diin aaminsan qofka wuxuu aaminsan yahay in wa- diintan iyo waxaanba aan loo baahnayn dadku waa iska shaqo tagaan waa wada gaalo imagine marka markaad carruur ku dhex dhasho systemkaas oo aad iskuulka la geyso oo ay jaamacadihii kala baxaan ilmihii soo baxay hadda hat- xataa carruurta hadda wax baratay oo maasha allah jaamacadaha ka baxay iyo- way adag tahay maaragtay diiniyan qofka maaragtay in sida berigii aan soomaaliya joogno kale dad islaam ah salaadooda tukada soonkooda iyo maaragtay zakadooda la baxo laakiin halkan markii aan nimid waxaan u nimid dad runtii ka fog een, wax diin la yidhaahdo dadka ku tala jira inay soo aadaan wadamada reer galbeedka ayuu ugu baaqay inay ka joogaan arrinkaas ayna ku nagaadaan dalkooda warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa